haddaba shaqa joojintan lagu sameeyey taliyaha nisan siday u arkaan bulshada soomaalida ee qurbaha ku nool ayaa wariyaha v o da australia ibraahim cumar baafo u warbixin arrimahaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada melbourne go-aankan ra-iisul wasaaraha uu shaqada kaga joojiyey taliyaha nisa fahad yaasiin ayaa ah mid aad loo sugayey afar labaatankii saac ee ugu dambeeyey oo bulshada soomaaliyeed dhegahooda ay u taagnaayeen gaar ahaan qurba joogta haddaba sidee loo arkaa xilka qaadista fahad yaasiin ra-iisul wasaaruhu sharciyan ma mudan yahay inuu xilka ka qaado waxaan su-aashaasi hordhigay ciise dhoolowa oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer shuruucda sirdoonka dastuurka iyo amniga bismillahi raxmaan raxiim markaa fiiriso sharciga ama dastuurka soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya sharci iyo xaq labadaba isagaa u leh inuu shaqada ka joojiyo xataa inuu shaqada ka qaado madaxweynaha keliya waxaa laga rabaa hal wax markii golaha wasiirada oo ugu sarreeyo prime ministerku ay go-aan ku gaaraan in taliyo la magacaabo ama taliyo laga qaado buu madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaqa ah in isagu uu yahay qofka samaynaya operationka ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaadid laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaana u sarreeya prime ministerka sidaa darteedna prime ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo oggolaanaya in taliyo hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliiska oo kale marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa sharciguna uu qabaa in wax walbi muxuuaha ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhammaadaan marka administrative la sameeyo ilan madaxweynuhu warqaduu qoraya keliya magacaabidda baa la siiyey keliya iyo shaqa ka qaadidda laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirindhirinaya oo soo hufaya oo soo kala haadinaya waa prime ministerka waxaa sidoo kale dadku ay isweydiinayaan kiiskii galka baarista dilkii ikraan tahliil oo uu gacantiisa ku jiray fahad yaasiin mar haddii xilka laga qaaday siddeed iyo afartan saacna ka hor loo qabtay halkee buu ku dambayn karaa wax badan baa marka khaldan wax badan baa qarsoon wax badan baan laga warhayn arrintaas ayaa waxay keenaysaa arrintaanu inay noqoto arrin jiitanta arrin cududeeda iyo xooggeeda iyo karaarkeeda leh oo yeelan ka dhah dhinacyo badan u leexan kadha hab qabiil hab dowladnimo hab mucaarad hab internationaalah sababtaa dowladda iyo karaamadii wadanka iyo khaasatan sirdoonka ayaa arrintaas meel kaga dhacaysa marka aniga waxay ii muuqataa arrintaasu arrin sahlan inayan ahayn una baahan arrin si deg degana wax looga qabto si macquulana wax looga qabto oo aan ahayn kusoo bood prime ministerka ruuxiisa waxaa laga rabaa inuu arrintan baaro inuu sameeyo muxuu ahaa baaris shaqadii hadduu ka joojiyey oo nin kale hadeer magacaabay dee arrintaas inti uu samayn karo weeye ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia haddaba isqabqabsigan soo kordhay siday u arkaan shacabka magaalada muqdisho waxaa mikrofoonka la dhex maray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa nuur sheekh cismaan sheekh cabdulaahi alqudubi oo ku nool magaalada muqdisho waxaa weeye saaka markaan maqalnay warqadaha iska soo dababaxay oo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ka soo baxay aad ayaan uga naxnay waana masiibo waxaa weeye shacabka soomaaliyeed ku habsatay waxaa wanaagsanaan lahayd xilligan kala guurka ah oo waxa weeye wadanku doorasho uu ku jiro maanta inay arrimahan oo kale soo baxaan waa wax ceeb idinkuwa baarlamaanka jamhuuriyadda oo maaragtay maanta idinkala qaban lahaa oo wax idinka lihi lahaana maanta ma joogo dee waxa weeye inaad shacabka soomaaliyeed ka xishootaan ayaa idiin wanaagsan magacaygu waa yuusuf maxamuud axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan isleeyahay runtii aragtideeda ku aadan khilaafkan ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa mid dastuuri ah markasi dhinac loo fiiriyo runtii madaxweyne farmaajo bilooyin ka hor wuxuu golaha shacabka hortiisa uu awoodii wadanka iyo maamuladii iyo amniga qaranka uu ku wareejiyey waa ra-iisul wasaare roble ra-isul wasaaraha marka waxaan isleeyahay wuxuu u leeyahay awood sharci ah inuu bedeli karo taliyaasha ciidamada amniga magacaabi karana runtii shaqsi kasoo bixi kara arrimahaas bismillahi raxmaan raxiim anoo magacayguu yahay cumar cali waheliye degan magaalada muqdisho kana tirsan baxda waxbarashada soomaaliya ee gobolka banaadir haddaan aragtidii ka dhiibto arrinta soo cusboonaatay ee u dhexaysa xafiisyada u sarreeya qaranka soomaaliyeed iyo xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka iyo kiiskii dilkii allah u naxariistay marxuumadii la dulmiyey waxay aragtay ay ku beegan tahay qadiyadan maantay dhacday oo ku saabsan xilka qaadista uu ra-isul wasaaraha ku sameeyey talyahan sugidda iyo diidmada uu madaxweynaha uu diiday waxaan isleeyaha mid sababi kartaa in dalka uu dib u dhac ku dhaco dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinka intaba dib ay u dhacaan magacayga waa xabiibo cali yuusuf waxa aan ku suganahay magaalada muqdisho haddii aad fikirkayga ka dhiibto khilaafka soo kala dhex galay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha runtii maaha markii koowaad waa markii labaad hadda ka hor ayay ahayd markii khilaafka uu ka dhashay arrinta xiriirka diblomaasiyadda soomaaliya iyo kenya runtiina khilaafka hadda ee ku salaysan sidii loo maareeyey kiiska ikraanta haliil waxaa marjiciisa uu noqonayaa ama loola laabanayaa dastuurka iyo shuruucda wadanka u taala maadaama ay xaaladdu gaartay xilka qaadis shaqa joojin iyo sidoo kale magacaabis anagoo magaaladheer xasan madisaag urooga magaalada muqdisho khilaafka madaxweyne farmaajo rasaar rooble may xaqin leeya wadanka intuusa maamula amniga iyo doorashada ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane rooble madaxweyne farmaajo waa in isu ogolaado wareejinta isu wareeji awoodi islahay baarlamaanka hortiisa xilligan ma habboon khilaaf waayo malik jara doorasho magacaygu waa cabaas calnuur arrintan xiisadda taagan aragtideeda haddaan ka dhiibto waxay ila tahay laba arrimood oo keliya waxaan kusoo koobayaa laba arrimood kowda hore ra-iisul wasaare roble go-aanka uu qaatay xilka joojinta uu ku sameeyey agaasimaha hay-adda niisa fahad yaasiin horta waa go-aan loo baahnaa oo xilligiisa yimi waa go-aan loo baahna oo xilligiisa yimi oo aanan ahayn go-aan lagu degdegay ama lagu fudaada aanan ahayn taas waxaan uladan leeyahay xasilooni siyaasadeed si loo helo dadkii ay ugu qaracaan hay-adii nabad sugidda aysan noqon hay-ad laga wada cabsado si loo ilaaliyo mooraalka shacabka loo ilaaliyo inuu tallaabo qaado ra-iisul wasaaraha uu qasbanaa aluul aadan maxamed oo joogta magaalada muqdisho haddii aan ka hadla arinta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wareejiyey amniga dalka asaga ayaana mas-uul ka ah waqtigan arintan ra-iisul wasaaraha ku shaqo leh ha laga daayo doorashada marin habaabinta waxaanu aragnaa annaga doorashada in lagu marin habaabinayo waxaanu codsanaynaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho oo uu mikrofoonka la dhex qaaday amaba rayigooda weydiinaya waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste sidoo kalena wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo weydiiyey aragtidooda ku aadan arrintan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fawzi cabdinuur maxamed waxaana ka tirsanahay golaha qonyaanada koonfurta soomaaliya xaruntoodana tahay magaalada baydhabo run ahaantii haddii aan ka hadlo su-aasha tan oo ay soo weydiisay waxaan dhihi karaa arrinta hadda khilaafka kasoo cusboonaaday labada mas-uuloo waddanka ugu sarreyso oo xilgaarsiintooda ay ku eg tahay doorashooyinkan kadib run ahaantii waxaan dhihi karaa arrinta xalay ummadda soomaaliyeed ay dhegeheeda ku maqashay ma aha arrin horseedaysa nabad iyo in marxaladdan kala guurka ah lagu gaaro si nabada run ahaantii waxaan dhihi karaa arrintaas ummadda soomaaliyeed runtii waxay ku abuurtay welwel iyo walbahaar dowladnimadooda iyo degenaanshaha waddankoodaba run ahaantii waxaan baaq u jeedinayaa labada mas-uul oo ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo xilgaarsiinta ah in ay runtii caqliga isticmaalaan ummadda soomaaliyeedna ku hogaamiyaan xilgaarsiintan iyo doorashooyinka soo socda si nabada magacaygu waa mustaf macalin saaq waxaan joogaa baydhabo arrinta aad su-aasha iga weydiisay oo ah khilaafka hadda kasoo kordhay magaalada muqdisho ee caasimada dowladda federaalk soomaaliya annaga ka reer baydhabo ahaan waxaan sugaynay in hadda xilligan ay la joogo in doorashadii si nabdoon ay ku dhacdo oo soomaali isdoorato oo si nabad ah oo hor iyo xalaal isu doorato ayaan sugaynay waxaan ka xunnahay khilaafka kasoo kordhay magaalada muqdisho waxaan rajaynaynaa oo ugu baaqaynaa in si nabada ay ku dhammeeyaan si doorashadii hore loogu sii socdo anigoo ah magaceyga xuseen maxamed nuur waxaan ku noolahay magaalada baydhabo hadda waxaa jiro aan maqalnay khilaaf soo dhexgalay madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha khilaafna ma fiicno wadankana doorasho hadda aadayaa marka haddii hadda khilaaf uu yimaado doorashadii waxaa ku imaanayo dib u dhac aad weyn marka mana fiicno khilaaf inuu hadda dalka loo horseedo waa in ay madaxda ay heshiiyaan khilaafkana xal laga gaaro wadankana oo doorasho aado marka khilaaf haddii uu yimaado doorashadii ayaa dib u dhac uu ku imaanaya marka waxaan leeyahay madaxda in ay hadda dalka burbur iyo aysan u horseedin
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha amaba dhegeystayaasha ku dhaqan magaalada baydhabo oo uu aragtidooda doodan ka taagan xilka qaadista amaan ilaahdo shaqo ka joojinta taliyaha sirdoonka soomaaliya uu waryahayaga mukhtaar maxamed catuush weydiinayey